لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي أفراد كتابك الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس مسح الخفين هذا كان مسح الخفين لبضى خف masixidooda la masaxdo buu baab yahay oo ka hadlayaa khufeyn waa wax lugaha la gashado oo meeshii lugaha laga dhaqi lahaa baa la masaxayaa shareecadeenna wax badan bay sahashay oo fududaysay tan baa ka mid a inta badanna dadka khufeynka u baahan waa dadka wadamada baari qabow albilaad ulbaarida wadamada qabow dadka jooga oo lugaha qabowga iyo biyaha iyo dhaqidda waxaas ay dhibayaan baa meeshay ka dhaqi lahaayeen ba iska masaxayaan waana lagu sheegayaa waa kan baabkeedi yajuusu waxaa bannaan masxu shay-in shay masixiddi shaygaasoo min daahiri acla alkhufayni labada khuf xaggooda sare korka ah daahirkeeda ah labada qof xaggooda sare aclahooda korkooda daahirka ah bedelan isagoo ka bedel ah can khaslirijlayni labada logood dhaqidooda fil wuduu'i weesada dhexdeeda in la masaxaa bannaan can khaslirijlayni labada logood dhaqideeda fil wuduu'i weesada dhexdeeda baa labada logood la dhaqayay markaas taas bay ka bedel ka tahayoo waa la masaxayaa hadda yajuusu oo ka cabirayo inaad masaxatid waa waajib laguma dhihin waa sunno laguma dhihin waa ku bannaanta waa mid qofku markuu lugta ku jiro dee xaggiisa kore baa la masaxayaa inta gacanta hoos laga gesho gudaha laga masixmayo waa min daahiri acla alkhufeyn labada qof xaggooda sare weliba xaggii sare oo daahirka ah debedda ah debedda baa la masaxayaa ayib labadii qofba waa in la masaxo hal mid maya marka in la masaxaa bannaan fil wuduu'i weysada dhexdeeda haddii qubays loo baahdo iyo haddii najaaso la suulinayo masixid ma banaanaanayso dhaqid baa imaanaysa meesha inteebuu masaxanayaa yamsaxu wuxuu masaxanayaa yowman iyo waleylatan walmasxu yakuunu yowman waleylatan wuxuu noqonayaa maalin iyo hameen lilmuqiimi qofkii muqiimka ahay oo nagaa waa hameen iyo maalin maxay ka dhigan tahay hameen iyo maalin saacadood waa imisa afar iyo labaatan saac hadduu doono barqadiibuu bilaabi karaa casarkii duhurkii xilligow doono ha bilaabo afar iyo labaatan saac qofka muqiimka magaaladaadan hadda adoo jooga baa hadda masaxan ka dha inta khufeyn soo gadatid haddii la helayo ayib qofka muqiimka walow qof muqiimoo caasiya ha noqdo oo nagaanshaha halka uu ku nagan yahay caasi ku ah yaa ka mid a naashiza min zawjiha ninkeedii islaan kasoo naashizowday oo kasoo tagtoo naashiza ah oo kale ama alcaasi bisafari safarkiisa qofka caasiga ku ahaa qof safray safar gaaban qof iska wareegayo meeluu u socda iyo meeluu ka socda aan garanayn waa hameen iyo maalin kama badin karaan kuwaasoo dhan wa halaathata ayaamin saddex maalmood oo bilayaaliha maca layaaliha hameenadeedii lala qabo masxu noqonaya lilmusaafiri qofka musaafirkaana saddex hameen iyo saddex maalmood waa qof musaafira safarkii masaafatu qasri salaada meeshii loo gaabin jiray safar la eg weeye qofka safray tuuladan dhow haddaa kasoo noqonaysa halkaana masaaka safar baan ahayoo waa iska masaxanayaa muddadii dheerayd baan qaadanaya lagaa yeelamaye muddadii gaabnayd baa leedahay oo ah hameenaya maalin meel dhow baa u socotaa wa tabtadiu lmuddatu muddadu way bilowmin muddadu goor xaggee ka bilaabmaysaa hameenaya maalintu xaggee ka bilaabayaan saddexda maalmood xaggee ka bilaabamayaan iyo saddexda hameen watabtadi-u lmuddatu muddadu waxay ka bilaabmaysaa min intihaa'i اlxadai xadadka intihadiisa iyo dhammaadkiisa oo bacda lubs ah xadadkaasoo bacda lubs xirasho ka bacdi khufeynkii la xirtay horta markaa khufeynka xidhanaysid marka hore waa weysaysanaysaa maca lugaha waa dhaqaysaa horta labadii lugoodba markaa dhaqdid midig iyo bidixba dhaqdid baad gashanaysaa khufeynkii khufeynku maaha iska sigsiyaantan iyo sharaabaadyadaan hadda la qabo oo kale dadka sida qaarkood ay u qaateen bahala ad adag oo la gado oo la helaya weeye labadii qof buu gashanaya intuu weysaysay kabacdi bacda kamaali dahaara dahaaradiisii oo dhammaystiran kabacdi labadii qof buu gashanaya haye weesada hadda waxuu qabo waa weesa qabaa weli masax ma bilaamin goormaa muddada bilaamaysaa marka muddadii waxay bilaamaysaa watabtadiu lmuddatu min intihaai ilxadad xadadka dhammaadkiis weysadan hadda u weysaysay markay budho oo xadadkeedu dhammaado baa muddadii bilaamaysaa habeenka iyo maalinta ahayd ama saddexda beri ahayd bacda min min intihaai ilxadad bacda lubsi xirasho ka bacdi labadii qof intaa xiratay awal dahaaro kaamila ah ku xiratay weesadii ah ku xiratay ay budhay xadadka bilowgiisa iyo dhexdiisa maaha dhammaadkiisa bay ka bilaamaysaa hadda hadda qofku soo weyse qaba seexdo soo weysada kama burin waa ka budhay ma marka koowaadoo uu seexday baa muddadii bilaabmatay ilaa budhay weysadii mise markii arrintaasi dhammaato hurdada uu ka soo kaco ilaa waxaa laga yaaba lix saac toddoba saac maalin gelinkeeda inuu hurdo marka markuu saa indhahaas kugu qabto gam-ay mayaa muddadii bilaamatay mise markuu ka soo kaco lix saac kabacdi hadduu rabo waa bacda intihaa ilxadad xadadkaa markuu dhammaaday kabacdi wey ka soo kacay baa muddada u bilaamaysaa ayb weliba ibnu xajarka iyo rimliga baa masalada isku khilaafsan oo markii xadad ku dhammaaday ka bilaamaysaa rimliguse wuxuu leeyahay taa waa ibnu xajarke waa la kala fiirinayaa xadadku xadadku midna waa mid qofku khiyaarkiisa uu kula yimaado midna waa mid khasab iskaga imaanaya qofku hadduu suuli u baahda iyo khiyaar maaha waa khasab waa kaadi baa qabatay wax lamidaa qabtay khiyaarkiisa maaha laakiin hadduu weysada iskaga buriyo qof dumar ou taabtay ama isagu seexday waa isaga khiyaarkiisa marka wuxuu le hala kala qaado wixii khiyaarkiisa iyo wixii aan ahayn arrim lagu leeyahay ayib laakiin ayushtaradu waxaa la shardiyaa lijawaasi lmasxi masaxa banaanidiisa shuruudun shuruud oo sabcatun toddoba ah shuruuddaana muhiima toddoba shardi baa loo shardiyaa kow an yulbasa alkhufaani labada khuf waa in la xirto calaa dahaaratin dahaaro dusheedoo kaamilatin dhammaystiran dahaaro kaamila dabadeed waa in lagu dul xirto qofkaanu xadad asqara iyo mid akbara midna aan qabin baa xiranaya khufeynki hadda intou lugta midigtaa dhaqo hadduu khufkeedi sii gasho bidixdana dhaqo khufkeedi sii gasho lama ogola waxaa la rabaa dahaaradu kaamil ha noqoto labadii lugoodba ha la dhaqo waa shardi wa an yakuunaa labada khuf waa inay yihiin qawiyeyni laba khuf oo qawiyeyna xoog leh oo lagu soc socon karo lagu noqnoqon karo adoo aan kaba qabin khufeynku waa maxay horta waa bahalo markaa gashata adoo aan kaba qabin a ku socsocon kadhid oo ku shaqaysan kadhid oo ku warwareegi kadhid ayb taa weeyaan wax jilicsan oo lugaha la gashado oo iska khafiifa oo qofku markau gashado iska dilaacaya lama rabo sida sigisiyaantan oo kale hadda sidii kabihii o kale laguma socon karo ayb wa an yakuunaa waa inay ahaadaan labada qof maanicayni laba mancinayoo diidaya linufuudi ilmaai biyaha gelidooda biyuhu inay dhex galaan waa inay iska celinayaan min gayri اlkharzi meesha tolniinka keyrkeeda waaye haddii biyo lagu shubo waa inaan biyuhu dhex gelayn waa harag buxaan la sameeyey oo kale boorso adag oo kale ah khufeynku biyihii markii lagu shubo sida kabaha buudka a qabtay oo kale way dabadda iskaga tuurayaan biyaha biyihii ma dhexgelayaan sikisiyaantan hadda la qaban laakiin ka waran de biyihii markii lagu dhex shubo waa maraqoyday bay noqonayaan soo ma shardi baa laga waay shardi kalena waa laga waaya qawiyeyn maaha marka waa inay biyahan iska mancinaya waa la min hayri lkharzi laakiin meesha iskaga yimaadeen khufku kabaha buudka iyo soo suunku meel iskagama yimaado meeshu iskaga yimaadeen khufeynku wixii aan ahayn ilaa meeshaas waa meel dilacsan oo laysku xarig ama layskula xiro ama badhamaa layskula xiraa ama laysku dhejiyo jinyeer baa layskula xiraa meeshaa wixii aan ahayn waaya meeshaa tolniinka weeye waa an yakuunaa waa inay ahaadaan labada khufsaa tirayni kuwa asturaya waaye waa inay yihiin saatirayn limaxalilfardi faralka booskiisa waa inay asturayaan oo astur noqon kara oo lugta iyo biyaha waa inay isku diidayaan hadday doonaan kuwa sidii dhalo oo kale ayo lugtii hoos laga arkayo ha noqdeen haddii wax noocaas ay soo baxaan limaxalil fardi faralka maxalkiisu waa maxay waalaa meesha oday ka bohis intaa waa inay soo gaareen hadda kuwa yaryaroo khufeyn waxaa soo baxay sida sigsiyaantan yaryaroo kaleoo halkan cagta hoose keliya ku dhegan oo aanba soo gaarayn kor ma noqonayaan limaxalil fardi waa inay asurayaan min aljawaanibi dhinacyadana ka asurayaan iyo wal asfali hoos lugta dhinacyadeeda dhinacaan iyo dhinacaan iyo korka iyo weliba wal asfali hoos cagta cad waa inay ka asurayaan ayb xagga kore dhib ma leh laakiin cawrada xagga kore in laga asturo xataa waa laga maarmaan cawrada xagga hoose in laga asturo waajib maaha laakiin xagga kore waa khasab hadda marka qofku tukanayo haddii shaati halowhalowa oo qaba iyo funaanad halowhalowa iyo markuu saa u rukuuco ama u sujuudo xuduntiisa wixiisa muuqanayaan lama rabo waa inaa macawisii qof kor u qaato xudunta ka sarayso ama surweelkii sidoo kale ama funaanad iyo shaati badhamadiisa wixiisa halkaan u xiran yihiin oo kor xataa waa laga xirtaa u xiran yihiin waa inuu qabo qofkii haddii saas marka wixii u muuqanayaan xagga kore waa inay wixii uga asuran yihiin xagga hoosese shardi maa dabaqaas ama labaad iyo saddexaadii qof hadduu taagan yaho qofka hoos joogo cawradiisa arkayo la dhihi maayo muxuu u asturi waaye ama surweel gashan waaye lama dhahayo ayb waalaa yaxsula waa inuusan xasilin lilaabisihimaa labada qofkan xirtay xadaun akbaru xada weyn labada qof midka xirtay waa inuusan u xasilin xada weyn isagoo labadii qof qaba haddii janaabo ama junub noqdo oo qubays lagu yeesho dee wixii oo dhan waa ka kaco in lasoo bilaabo waa inaa xada weyn meesha imaan allaa yadhara shayun shay waa inuusan muuqan oo min maxali lfardi faralka maxalkiisa intaa canqowga in la dhaqo lugta ay tahay oo khufeynku ku jiraan meel ka mida waa inaysan muuqan hadduu dilaaco ama laga siibo ama iska siibo ya dee meeshii maxalulfaralkii baa muuqata bahlahan waa inay iskaga kaa jiraan khufeynkii waa kuugu jirayaan lugtay kuugu jirayaan waalaa tanxalla waa inaysan furan alcuraa mareegta alcuraa waa maxay qofka meesha layskaga xirxirayo hadda kabaha buudkaasoo qaar xarga layskulama xirxiro qofku markuu lugta gasho ama koolla yar ama meel yaroo dhac isku dhahaysa isku dhegaysa ama kuwa badha male haddii soo baxaan hadduu badha ma leeyahay waa in meesha xirxirkaas iyo tolniinkaas iyo xarigaas waa inaysan furan shuruudaasaa la rabaa marka inay hirgasho ayb marka hadda adduunka dee waxaa ku badan khufeynka hala masaxo waa la yihi waa sax waa mutafaq laakiin waxaa badan in dadka iska ruqsaysteen oo waxyaala aan khufeyn ahayn oo aan shuruuddii laga helin inta lagu hagashadaan ay iska masaxanayaan oo aan shuruuddiina laga helin hadda khufeynka waa la helaa waa la gadaa waddamadan carabta iyo soomaaliya in la keena waa laga yaaba waa la helaa bes adoo aan safar ahayn baa iska gashanaysaa qofka cagaha dildilaacayaan qofka qabowga ka baqaya qofka iska fududaysanaya waa ruqso waa lagu ogolya axkaamtan baa ku baranaysaa iska soo gado iska xiro waxa way ku tukayaamo arag ala qabsatide saa u fahamtid wax iska dhibir sida bahalahan sigsaanta lugaha loo gasho kalea loo gelinayaa waana bahalo qawi oo adag qaar baa halkaa jinyeer kalo saasa u xiraysaa khalaas waa ku cibaadaysanaysa shuruudulwuduu'i weysada shuruuddeedii hadaa maxaluha shuruudulwuduu'i khamsata cashara toban iyo shan shardi wey kow alislaamu islaamnimo iyo hoggaansi qofka weysaysanaya waa inuu muslim yahay gaal hadduu dhaho waa iska weesaysanayaa waxba kama jiraan watamyiizu wax kala soocbaa shardi ah qofku tamyiis lahoo garasho leh ya tamyiistu waa maxay inuu hadalka la yiri garan karo jawaabna ka celin karo maya waa inuu qofku keligii wax cuni karo keligii wax cabi karo keligii isijaysan karo qofka ilmuhu markuu hadda gaaro inuu keligii wax cuni karo keligii wax cabi karo keligii istijaysan karo waa tamyiis buu leeyahay maya an yufariqa bayna tamrati waljamrati dhuxul iyo timir waa inuu kala garan karo xabad dhuxul iyo xabad timira fircawn baa waxaa la yidhi inta usoo agdhiga uu nebi muuse wiil yara wuxuu yidhi markuu damcay inuu dilo bay waxay ku tiri islaantu qabay war waxba ma kala garanaya ilmaha yarkaa iska daa waxaa ku ogaan ka dhaaway tir xabad timir iyo xabad kale halkaas dhig markaasuu dhuxushii qaatay marka haddii qisadu asaxdo marka dhuxusha hadduu nebi muuse wayadii carabkiisu xoogaa adkaa waxlul cuqdata min lisaani ilaahu carabka xaragga iga furwa isaga ilaah ducaysanayay iyo guntinta ya marka halkaa fasirayaan cusooyinkaa soo qaada marka waa qiso dheer marka marka isagu waba tamyiiz waaba lahay nabi muuse waa laga qarshay baa la yiri timirta inta laga qarshay malaha malku jibriil cid ka qarsa tan kaliyaa u muuqatay si uu iskaga daayay kan fircoonka uusan u dhibaatayn wanaqaa-u baa shardiya dahirnaan gabadha ay ka dahiran tahay canil xaydi xayd iyo wanifaas labadaa dhig waa inay daahir ka tahay labadaa dhig gabar qabtaa ma weysaysan ka dhaho wa camaa shayna waa inuu qofku daahir ka yahay yamnacu mancinaya wusuulal maai biyaha gaari gaaridooda ilaa albasharati jirka ay gaaraan wax kastoo biyuhu inay jirka gaaraan diidaya qofku waa inuu waxa weeyaan ka dahiran yahay haddaan weysaysanaysid haddii xanji kugu dhegan tahay ama daamir kugu dhegan yahay ama saabuun kugu dhegan tahay ama ma garanaysaa xayr kugu dhegan tahay ya ama rinji kugu dhegan yahay ama xini kugu dhegan yahay ya dee waxba biyihii korka korka kanay kor marayaan meeshii gaari mayaan jirkii gaari mayaan weysadaa ma ansaxayso waay welidaaba hadda mar labaad halkan wuxuu soo geliyey waxyaalaha la xiriira cidiyahoo kale biyihii hadday qofka ku dheeraadaan waa diidayaan biyihii ama wasakhi gasho marka in la iska waarideeyo laga digtoonaado wey cidiyaha waa laa yakuuna waa inuusan ahaan cala alcudwi xubinka dushiisa maa yuay maa shay yugayiru lmaaa biyaha doorinaya wax biyaha doorinaya xubinka aa ka weysaysanaysa waa inaysan saarnayn day haddaa xubinka wax biyaha doorinaya saaran yihiin weese kuu noqon mayso saabuuntiibaaba weesha aburkeedii baaba markaa meeshii dhaqaysa saaran marka ma suuroobayso khad baaba saaran hadda khad baa meeshaan ku leedahay khaddii markaasa ama rinjigii wixii baa weli ka socda intaa waxaana ka socdaan weyse maaha waxaan horta iska dhammee wax biyihii doorinaya hadday ku dul saaran yihiin maya waayahay waalcilmu baa shardiya inuu qofku ku cilmi leeyahay bifardiyatihi waduuga faralnimadiis weysadaani hadduu is leeyahay waxay tahayba ma yaqaan ma faral baa ma wax kalaa maba kala garanayo waxba ka asixi mayaan waxaa la rabaa inay weysadan faral a tahay waa inuu garanayo uu ku cilmi leeyahay sala weysada iyo salaada iyo wa hadduu xataa weysada sunayaashii faral moodo waa u asaxaysaa laakiin hadduu weysadii uusan faralba u qabanin sunna u qabataa weeye dhibaatadu ayb waan laa yactaqida waa inuusan caqiidayn fardan faral oo min furuudihi faralyaasha weysada ka mid a sunnatan sunno waa inuusan moodin furuudulwuduu'i shalay baan soo qaadanay lix bay ahayd casharkii meeshii u dambeysay mid ka mid a sunno waa inuusan moodin walmaa-u biyuhuna addahuuru kuwa wax dahiraya waa inay yihiin biyaha uu isticmaalayo biyo wax sii dahiraya oo weyse lagu weyse qaadan karo waa inay yihiin ee biyaaan wax sii dahiri karin mada waisaalat najaasati baa shardiya najaasada suulinteeda najaasada alcayniyati ee caynta loo nisbeeyey najaaso cayniya waa maay caynteedii baa muuqata midabkeedii jurmigeedii wixii baa muuqda xubinku ka weysaysan lahaa marka hore najaasadan haka suuliyo najaasadan haka suuliyo haddii laakiin weysada marka koowaado hal mar aa dhaqdayba wixiina suulayaan meesha inaad dhaqmayso waa kuu jidhaa waa kuu jidhaa ayb markaa najaasadii baa la suulinayaa hadday cayniyata wuxuu yihi marka wajaryulmaai biyaha dareerkoodaa shardiya calaa jamiicilcudwi xubinka dhammaanta biyuhu waa inay dareeraan markaa weysaysanaysid biyo saliid saliido ismasmasax kaliya lama rabo haddaa inta qoyaan yar soo qaadatay oo dhahda hal bakeeri baan ku weysaysanaya ama hal galaas oo isku qooqaysid oo sidii saliidda ismarmarisid weyse maaha biyuhu waa inay socdaan jaryulmaa biyuhu waa inay dareeraan waa inay socdaan xaggee ka soconayaan calaa jamiici lcudwi xubinka dhammaantii wa taxaququ shuruudan hadda wa taxaququlmuqtadi iyo shuruudahan ka agdhow kutubtii hore ma qoraynin kitaabkaanaa dheeraad la ah oo inoo faa'iideynaya wa taxaququlmuqtadi xaqiiqoobidda wa taxaququlmuqtadi kii keenayey xaqiiqoobidiisaa shardiya waase in baana alxaalu xaalku hadduu caddaado masaladan u fiirsada qof baa weyse qabay waa u hubaa inuu weyse qabay hadhowba wuxuu is yidhi warweysadii ma kaa budhay mise kaama burin alleh iskaba weysayso ixtiyaad iyo dadaal wuu iska weysaysta duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishow ku tukaday waa u jidhaa hadhow haddaan xaalku u daahirin oo inuu weyse qabay buu ogaa haddana weyse kaleo dadaal ah buu iska weysaysay ma og tahay kabacdina waxba dib kama ogaan inay ka budhay waxba ma ogaan ama inuu weyse qabayba u xaqiiqowday ama waxbaba uma xaqiiqoobin wixiisi waa u jiraan laakiin tani waxa weeye wuu weyse qabay waa hubay wuu shakiyey inay ka budhay in kale uu iska weesaystay duhur iyo casar iyo maqrib buu iska tukaday tusaale hadhowba wuxuu ogaaday weesadii markii hore inuusan qabin ay ka budhay laakiin muxuu la yimid weyse dambe oo dadaal ah soo lama imaan weysadan dambe oo dadaalka ninkaa waxba u tari mayso salaadahu tukadayna waa soo celinaya sababtu waa maxay markaan dambe oo iska weesaysanayay weese iska dadaale ahayde ma uu hubin inuu weyse qabayo in kale laakiin kabacdi buu hubsaday inuusan weyse qabin marka waxayna ahayd wa taxaququlmuqtadii baa la waayey kii keenayay xaqiiqoobidiisa in baanal xaalu waata shardigu in baanal xaalu xaalku hadduu gadaal ka caddaado ou ogaado inuusan weyse qabin hadda tii horena ma qabin midii dambena wax u tari mayso la-anna jasmi iyo go-aanba ma hayn weesadaan wax keenaya khasab in loogu leeyahaba ma haynba waa shardi muhiima wey shardigaas dadaalku isagu is yiri allelahay iska dadaal markuu dib ka ogaado dadaalkan weesadaan dambaa maaha tii hore inaysan jirin oo markuu duhur tukado haddaadoo kale wuxuu ogaaday weesadii hore oo ka shakisnaa inay sax ahayd oo aysan jirin ay ka budhay midii dambe la yimid waxba u tari mayso waay wa dawaamu niyati baa shardiya niyada daa'imideeda niyada daa'imideedaa shardiya xukmaa xugun ahaan niyada xugun ahaan waa inuu u joogto waa maxay meel kale waa inuusan niyada u sarfin so wuxuu niyeystay inuu weysaysanayo kaasoo misna niyada ka wareejiye wuxuu yihi meel kale ugu wareejiyey lama rabo niyadii waa inay u joogto dawaamu niyati niyadu inay daa'im tahay xukman xugun ahaan marka hore u niyeysanaya wejiga u dhaqayo bes hadduu dhaho war waaba ka baxay niyadii iyo weesadii iyo wixii oo dhan ba farahan ka qaada dee waa wuu ka noqdo ama meel kale u iila weesaan awal rabay waxaana lakiin hadda waaba iska daayo iska dhaqdhaqashaan ka dhiga ama iska qabowsi baan ka dhiga meel kale hadduu u iila lama rabo wa cadamu tacliiqihaa baa shardiya niyada xirideeda la-aanteed niyada inuusan meel kale ku xirin maalan wuxuu yidhi weesaa niyeysta naweytulwuduuca weesaa niyeysta haye in sha allah haddii ilaahay doono ilaahay hadduu doono weesaa niyeysta hadduusan doonin baa meesha ku jira moogta haddii ilaahay doono waxbay ku xihan tahay waase in sha allah haddii ilaahay doono ma ansaxayso weesadaas haduusan tacliiq uga jeeday ma ansaxayso wadu marka shuruuddaas qod dadka oo dhan baa leh qofka jiran labadaana loogu darayaa wa dukhuulu lwaqti waqtigu soo gelidiisaa shardiga qof kasta maaha waa qofka gadaal laga sheegayo waqtigu inuu soo galo kow iyo walmuwaalaatu xiriirin weesada la xiriiriyo labadan yaa iska leh lidaa'imilxadai qofka xadadkiisu joogtada yahay qof baa waxaan ka go-aynin kaadidii baan ka joogsanay waa jiran yahay ama waxyaalaha kaleo weysada buriya mid ka mid aan ka joogsanayn maxaa la leeyahy goormaa weysaysan karaa qofkaas sida qofka caafimaadka qaba barqadii iskama soo weysaysan karo ilaa adiga saaka barqadii weysadaa weysaysata hadda duhur waa ku tukan kadha mar haddaa qabtid qofkan saas maaha qofkaani wuxuu weysaysan karaa dukhuulu waqti markuu waqtigu soo galo duhurkiima soo galay ha hadduu bilaabaya weysada kow walmuwaalaatu xiriirin xiriirintu waa maxay deg deg wejiga markuu dhaqo intaan usa qalalin gacanta ha dhaqo gacanta kale ha dhaqo madaxa ha masaxo lugaha ha dhaqo deg deg xiriirin haye labadaas waa lidaa'im alxadad qofka xadadkiisu iska joogtada yahay oo xadadkii usan ka go-ayn leanna qofkan wuu iska tukanayaa mooyaane wixii weesada burinayey boo mar hadda ka socda laakiin marna salaad lama daynayo waxaa la leeyahay waxaan hadda iska socda waa lagaa cafinayaa adigu markuu waqtigu soo galo bilow salaadana tuko weysada dedeji saa ku cibaadayso masaladaasna waa taas sunanulwuduu'i weesada sunnayaasheedii hadaa mowducu hadaa maxalu sunanulwuduu'i kaiiratan waa tiro badanta minhaa waxaa ka mid ah weysada sunnayaasheeda waxaa ka mid ah asiwaaku cadaysho in la cadaydo watasmiyatu alla magacaabid bismi illaahi la yihaahdo waqaslulkafayni labada kaf in la dhaqo falaxalkii walmadmadatu luqluqashadii ilaa qofku marku afka biyaha gasho oo maaratay sharqanta ka baxaysa iyo madmada oo isku egtaa moogta ereygan wax u eg buu qofku codkiisa weeye marka madmadaa la yidhaahdaa waa luqluqashadii iyo walistinshaaqu sandaarsigii waa sunni watahliidu saddex saddexayn meel kasta saddex jeer la dhaqo wamasxu jamiici ra'si madaxa dhammaanta oo la masxo waa sunni wamasxu ludunayni labada dhegood oo la masxo waa sunni wa takhliilu asaabicilyadayni labada gacanood farahooda dhe takhliilinta waay waayo dhexgelintooda takhliilin isdhexgelintooda iyo warijlayni labada lugood farahooda in la takhliiliyo takhliil far farta faraha laisdhexgelinaya faraha labada gacanood lugahana waxay dhahaan bikinsarin min khinsarin ilaa khinsarin faryaro lagu bilaabo faryaro laga bilaabo faryaro lagu geeyo bikinsarin waa maxay gacantaada midigtaa faryaradeeda ku bilow xagee ka bilaabaa min khinsarin faryarada lugta midigtaa halkaasa markaa weysasanaysa faryaradii baa saas hoos looga gelinayaa faraha lugta bikinsarin faryaro min khinsarin faryaro kale ilaa khinsarin tan suulkii iyo farihii markaa dhamaysa faryaradana ku dhamaysa saddexdaa saas ku noqonaysa waaye walmuwaalaatu xiriirin baa sunaa weysada la xiriiriyo watayaamunu midigeysi midigta in la hormariyo waxaa weeye lugta midigta iyo gacanta midigta iyo kuwaasaa la hormariyaa laakiin wejiga falaxalka iyo labada dhaban iyo labada dhegood iyo midig ma kala leh hal mar baa wejigi saas dhahaysa farahaani midig iyo waxba ma kala le falaxalka waayo dhegamasaxu waa hal mar saas isku mar ah sidaas weeyo waxaa kaloo sunaa wa idaalatu lgurrati biriirta in la dheereeyo salaanta waxaa weeye wejigaan markaa dhaqaysid xoogaa biyaha kor u qaad dhinacyadoo dhan gaarsii intaasaa qiyaamada waa kuu ifayaaye ballaarso waayahay wataxjiilu waa sunna yaa xubno gargarnaanta in la dheereeya iyadana taxjiil xubno gargarnaan taxjiilku waxaa weeyaan ilaa suxulkaa la raba inaad dhaqdid labada suxul mirfiqeynka iyo labada canqow kacbeynka marka xoogaa ilaa cududda ilaa kor u qaad biyaha saxaabada qaar baa ilaa garabka gaarsiin jiray laakiin adigu ilaa cududa iyo intaa gaarsii taxjiil xubno gargarnaanta l xubno gargarnaan lugaha sidoo kale waayahay waxaa kaloo sunna ah wadikru dikri lala yimaado bacdahu bacda alwudu weysada ka bacdi qofku inuu dikri la yimaado oo yihaahdo ashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah وأشhهd أنa محamdا cbdه ورasuuله اللهma اجclnii min التwاaبين واجclnii min الmتطahiرين سubحaanaka اللهma وبxamdك أشhهd أn laa إlaha ilا أnta أstغfirka وأtuub إليk slى الlه عlى سيdina mحamed وعlى آliه وصaxبiه وsلم waayah weesadaas raacis makruuhaat الwuضuء weesada waxyaalaheeda la kahdo oo karaahiyadaa wey makruuhaat الwuضuءi weesada waxyaalaheeda la kahdayna kahiiraة waa wax tiro badan iska ilaali karaahiyadaas minhaa waxaa ka mid ah tarku tayaamuni midigtii oo laga tago meesha aan gacanta midigtaa dhaqi lahayd baa bidixdii hormaris waa karaahiyo wa tarkulmadmadati luqluqi oo laga tago iyo walistinshaaqi sandaarsigii waa karaahiyo waziyaadatu cala halaati saddexda in laga badsho meel kasta saddex jeer dhaq baa lu yidhi afar jeer iyo shan jeeraa dhaqda waa karaahiyo wanaqsu in laga yareeyo canhaa saddex saddexda in laga yareeyana de waa karaahiyo wejiga hal mar dhaqaya ama laba jeer gacnihii sidoo kale lagu markaa sadde saddexdii buu ka yareeyey ama wuu ka badshay waa karaahiyo walwuduu'u baa karaahiya weesays min almaai raakidi biyo fadhiya xaggooda biyaha fadhiya meel meel fadhiya weesada laga weesaysanaya karaahiy wey anaa xataa gacanta ku dhaqdhaqaajiyo saaha isku dhex yaacan waayo xoogaa waa laga fiican yahay arrintaa arrimaha ka yimaada dhib badansa ma leh waayo wlwuduu'u weesaa karaahiyaa min fadlilmar'ati haweeneyda hambadeeda weelkay ku weesaysatay gabadhu biyihii kusoo haray inuu ku weesaysto ya baa karaahiyaa waaye waa iyadu ma taaban bahaaradeedii bay ka soo hareen ayib hadday isku weel mid qofba dhinac ka darsanaya dhib ma lahaateen hadday biyahan qaar cabtay gabadhu soo reebta uu ku weesaysto dhib ma leh gacanta haddii inta dhex gelisay iyadaan waxba niyeysan isagu ku weesaysta dhib ma leh bahaaradeedii kuwa ka soo haray unbaa la sheegayaa waana karaahiyaa lagu yidhi hadda wax maaha aan asaxayn hadduu sameeyo waa weesadiis waa u jidhaa walisraafu baa karaahiyaa ku xadgudub fiihi biyaha dhexdooda bisabi shubid biyaha in balaloq laga siiyo tirada laiska sii daayo tuubada iyo qasabada iyo caagadda iyo dalowga oo israaf lagu sameeyo israaf lama rabo haddaad doonta badda gowgeeda haddaad taagan tahay iyo webiga gowgiisa biyaha israaf iyo laguma sameeyo waa in la dhaqaaleeyo wey biyaha maaha inaad is leedahay yaan lacagta kugu badan keliya xataa haddaan shilin lagaa qaadayn waa ina biyaha la dhaqaaleeyo ya ayib taasina wataa nawaaqid lwuduui weysada waxyaalaha buriya arbacatun afar weeye alwalu midka ugu horeeya alkhaariju midka soo baxa wey waxyaalaha weysada buriya kan u horeeya alkhaariju waa midka ka soo baxa min axadi sabiileyni labada wada midood waa xagga hore iyo xagga dambe ila almaniya manida mooyaane manidu weysada ma buriso laakiin wax ka weyn bay keentaa oo ah qubays ahaani midka labaad zawaalulcaqli caqliga zuulidiisa weeye ilaa binowmin hurdo mooyaane qofka haddii caqligu ka zuulo weysada waa budh ilaa inay hurdo ku tagtay mooy hurdo oo hurdadee weeye ilaa binowmilmumakini isku isku qabo midka makaniyey maqcadahu makaanu fadhigiisa dabagibintiisa min maxalli qucuudihi fadhigiisa booskeeda qofka baridiisa iyo dabadiisa ku dhejiyey meeshuu fadhiyey afargeeskaa u fadhiisay hadduu saa ku seexdo weysadiisa buri mayso kaa weysadiisa laga soo reebo athaaliu midka saddexaad iltiqaau basharatay marati basharatay rajuli walmar'ati nin iyo haweeney labadood jir jirkaa lagu yihi cidiye iyo tima maaha jirkooda kulankiisa wey labadaasu alkabiireyna waaweyn alajnabiyeyna ajnabi kale oo baadi kale ah min gayri xaa'ilin istaabtaan astur la-aan iyadoo xaa'il uusan u dhaxayn jirkii baana istaabtay jirkii weysadaasna waa budhi weysadaasna waa budho araabicu midka afraadna masu qubulil'aadamiyi binu aadamka qubulkiisa cawradiisa horeo la taabto weeye aw xalqati duburihi dabadiisa wareegeedaoo la taabto weeye xaggee lagu taabtay bibadni raaxati calaacasha beerkeeda gacanta calaacasheeda intaa beerkeedaa aw buduunil asaabici faraha beerkooda waa isla beerkii wixii o dhan marka fara beerkoodii calaacal beerkeed isku qabo intaa hadduu cawro ku taabto ama isagoo ha iska taabto ama cid kale ha ka taabtay weysadiisa waa budho maa yaxrumu wixii xaaraam ahaa calaa man qof intaqada wuduuhu weysadiisu budhay qofkii weysadiisu budho wixii ka xaaraana waa inta haddee kutubta hore kusoo marnay moogta yaxrumu waxaa ka xaaraana calaa man qof in taqada wuduuhu wuduugiisu buray arbacatu ashyaa afar shay bes asalaatu salaad baa xaaraan ka ma tukan karo qofaan weyse qabin heli karana wadawaafu dawaaf baa ka xaaraana wamasu lmusxafi musxaf taabashadiis baa ka xaaraana iyo waxamluhu qaadidiis musxaf inuu qaado iyo inuu ma garanaysaa ee taabto taas looma ogolo waa qofka aan weyse qabin qofka aan weysada qabin sidaa weeyaan waay waxaa jira kitaab la yihaahdo mucjam اlmu mufahris lialfaad اlqur'aan qur-aanka alfaadiisa qaamuus loogu talagalay oo hadda dhowaan soo baxay oo qiro looguma wa isaga waxaa loogu talagalay marjic inuu noqdo waxbaa laga baaranayaa marka kaas ma la qaadi karaa dhib malaa la yiri laakiin waxaa la yaab laba yihi mucjamkaa weyn ninka qoray mustashriqun almaaniyu waa mid mustashriqa mustashriqiinta nimankan balaayada diinta bartoo gaalada ah oo almaaniya jarmali ah jarmal jarmalaa qoray hayru muslim ah waa qur-aanka alfaadis waagii dambe waxaa yimid sheikhaan la yihaaho asheekh moxamed fu-aad cabdulbaaqi waa kitaabkan hadda aan akhrino lulu walmarjaan sheikha qoray baa yimid markaasuu ninkii almaaniga ahaa luqadii kalaamkiisi wuxuu u tarjumay oo u raray carabi markaasuu wuxuu soo saaray sheikhaan maxamed abd fu-aad cabdulbaaqi mucjam mufahris ah oo wax kasta ereyadii laga baaranayo marka axaadiida rasuulkana sidoo kale loo sameeyey niman baa sameeyey kulligood aan muslim ahayn maxay u sameeyeen fahris khidmo weyn bay qabteen laakiin wahaadaa mimaa yuusafu lahu bay waa wax laga tiiraanyoodo sababtoo ah waxay ahayd buu yidhi an yaquuma bihi axadu mina naxnu muslimiin mid annaga naga mid ah inuu qabto adeegaa khidmadaa diinigaado ee axaadiida iyo qur-aanku u baahan tahay aan nin gaal ah uusan qaban marka darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab